haatana dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii martida mikrofoonka uu magaalada london noogu soo diyaariyey weri ayaga ridwaan xaaji cabdiweli
toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku wareysanayaa cabdicasiis xuseen isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda southern denmark ee ku taalla magaalada odens kusoo dhawo marka hore barnaamijka cabdilcasiis waa dhawaay ribon waa mahadsantahay jasakallahu khayr waa dhawaay baryahanba waxaad moodaa in si weyn warbaahinta dalka denmark ay uga hadlayaan dadka soomaalida ah ee cudurka covid sagaal iyo toban uu ku dhacay bal marka hore guud ahaan waxaad sharaxdaa sida hadda ay xaaladdu tahay bismillahi wadankan denmark wadankan xanuunka hadda waa la xakameeyey wuxuu ka mid yahay wadankan wadamada marka horeba xanuunka aada iyo aada u xakameeyey laga soo bilaabo bishii saddexaad sanadkan wadanka wuxuu ku jiraa yacni xaalad ah in dadka la karantiilay socodka inta daruuriga ama lagama maarmaanka ma ogi dadka guryahooda lagu celiyey inta badan xaafadda laga soo shaqeeyo xanuunkan dadka uu ku dhacay guud ahaan wadankan ilaa lix iyo toban kun weeye dadka xanuunka u dhintay tirada guud waa lix boqol labaatan iyo saddex tiradii u dambeysay xanuunkana hoos ayuu usii socdaa dadka soomaalida ee xanuunkan uu saameeyey ama uu ku dhacay tiro guud ma hayna dadka uu ku dhacay laakiin waxaa uun la sheegay in dadka hadda u dhintay dad un toban qof aan ka badnayn inay yihiin dadka uu hadda ku dhacayna intooda badan ay ka bogsoodeen waayahay gaar ahaan marka la eego soomaalida dee waxay ku jiraan dadka wadanka muddo ku noolaa waxaan filayaa inaad tihiin dhowr iyo toban kun oo qof marka la eego tirada intaas la eg ee soomaalida dhimatay maxaa keenay marka in indhaha dalkaas ama mas-uuliyiintiisa ama warbaahintu ay soomaalida soo eegaan
wa waa su-aal aada iyo aada muhiimsan waxaa jirta wadankan sideedaba mar kasta oo doorasho ay soo dhawaato wuxuu ka mid yahay arrimaha doorashada lagu gala arrimaha ajanabiga aada loo loo yacni loo loo fukiskareeya ama xoogga loo saara marka dhacdo yar oo magaalada aan ka dhacday aan deganahay aawus ayaa arrintan marmarsiyo looga dhigtay waxaa ka mid ahaa wiil magaaladan ku dhintay oo la duugayay ayaa iyadoo xanuunkii markii la xakameeyey oo soomaalidana xanuunka aada iyo aada ugu yaraa ayaa maalinkii duugtaa dad badan isu yimid sababtana waxay ahayd dadku waxay moodeen in xanuunkii uu aada iyo aada hoos ugu dhacay maadaama uusan xanuunkan aada wadankan ugu badnayn ciidihii oo kalena masaajidada iyo meelo badan baa ciidii hadda caraf oo kale laisugu yimid marka hal maalin baa waxaa dhacday dadkii xanuunka laga baaray baa waxaa uga batay ugu batay soomaali waana la fahmi karaayo arrinkaasa sabab u ahayd yacni lix lixdan iyo dhowr qoftaa hal mar oo soomaaliya xanuunka laga helay arrinkii marka wuxuu keenay in dadkii siyaasiyiinta ahaa oo awal horeba raadinaya jaanib bulshada ay ku kiciyaan inay arrintii ka faa'iidaysteen oo maayarka magaalada ows uu shir jara qabtay uu yihi soomaalida cudurkiibuu ku batay in ra-iisul wasaaraha wadanka inay arrintii ka hadashay way tiri dadka xanuunka lagu sheegayo mas-uuliyad gooni waa inay istisaaraan in ay macnaha axsaabtii qaar ka mid e oo antigolootiga jeclayn ay soo jeediyaan in dadka soomaalida xarun meelaha ay degan yihiin la karantiilo oo inaynan kasoo bixin lagu khasbo arrimo noocaas oo kalea ayaa dadka siyaasiyiinta aada bay u isticmaaleen dacdadaas baanan usan yaa sabab u ahaysaan is leenahay marka la eego hogaamiyaasha bulshada ee denmark soomaalida ah waxay ku doodayaan in arrimahan ay yihiin wax la xiriira xagjirnimo iyo cunsuriyad marka maadaama tahay nin cilmi baare ah oo degan magaalada la yidhaahdo orhus maxay adiga kula tahay ma is leedahay cunsuriyaddaas waa mid dhaba mise waxaad is leedahay uun waa hadal laftiina aada isticmaalaysaan idinkoo laga yaabo inaydan u arkin amarada ku saabsan digniinta laga bixinayo cudurka covid sagaal iyo toban wa waa su-aal aada iyo aada muhiimsan arrinta waxaan u kala qaadaynaa labo way jirtaa yacni bulshada soomaaliyeed in ayaamahaas isdhigasho xoogo xanuunka inta la isdhigtay ciidihii aada dadku isu dhex galeen oo arrintaasi dhacdadaasi la arkay wiig ka mid a wiigagaas in soomaalida xanuunka ku batay arrinkaas arrin la inkiri kara ma arrin jira wey laakiin dhacdadaasi sida loola falgalay oo muxuu ahaa dadka siyaasiyiinta ay arrintaasi bulshada ugu dhex faafiyeen waxaa ku jirtay yacni faquuq baa ku jiray annagoo dhinac yacni neutralnimo iyo ka fiirinayno yacni cilmi baariyahan dhinaca markaan ka fiirinay maxaa yeelay waddanka ilaa toddoba qowmiyadood oo minority ah oo qaarkood ay minority ku yihiin habdhaqan gooni oy leeyihiin baa waddanka ka jiro waxyaalo badan oo ka dhexdhacana way jiraan lama soo qaatita bulsho gooni ah maxaa yeelay arrintaasi waxaa hadhow ka dhalanaya haddii siyaasiyiinta ay isticmaalaan bulsho gooni ah in wax gooni ah lagu xiriiriyo waxaa ka dhalanaya hadhow bulshadaasi in la taargetsado ficlan wayna dhacday yani arrintaas siyaasiyiinta markay ka hadleen dad badan oo soomaali oo arrintaasi dhib ka soo gaaray baa jiro waxaan ognahay gabar soomaali oo magaaladan deganeyd ilmaheedii oo xabaanada markay geysay waxaa la yidhi cudur baad qabtaan adiga ilmahaaga kaa kaa qaban mayna naga noqon gabadhii oo marka oynaysaa kasoo laabatay meeshii dad soomaali oo meel bas ku sugayay baa baabuur kula wadatay intay istaagtaan si ay ku yidhaahdeen cudurkii waxaa tihiin corona yacni shaqooyinkii dad baa laga lagu lagu yacni faquuqay iskuol ku yaala meeshan macalimiintii ka yani ka dhigaysay wax oo soomaalida caruurtooda ay ku badnaayeen macalimiin badan baa iskuolkii shaqadii yacni xoogo guryahooda ka shaqaynaya markii la weydiiyena waxay yidhahdeen soomaalida maadaama jiradii lagu sheegay waxaan ka cabsanaynaa in xanuunkii ayna qaadsiiyaan marka arrintaa consequenceskeeda ama natiijadeedii waa la arkay waayahay laakiin ka sokow bulshada dadka siyaasiyiinta ama maadaama ummadda ay wada u wada yihiin madax wadan cudurkana uusan lahayn qowmiyad gooni ah yacni in soomaali si gooni a loo magacdhaba may ahayn hadday jirto wax gooni oo soomaalida ku gaar ah dadka soomaalida madaxdeeda ah ama bulshada leadershipkeeda ayaa loo yeeri karay maamulkana uu kala hadli karay si goonina waa loo wacyigelin karay marka in bulshada nagula soo jeediyo oo dadka soomaalida ah yacni la taargetsado arrintaasi waxaa ka dhalanaysa yacni saameyn xun oo ama xagga shaqada ah ama xagga yacni caafimaadka la xiriira ama xataa la xiriira la dhaqanka bulshada waayahay ma la xiriirteen dowladda ama ma ka warhaysaa haddii mas-uuliyiinta dee bulshada soomaalidu ay ay la xiriireen dowladda oo ay ka cabanayaan arrintan ha soomaalida dabcan ururadeedii way dhaqaaqeen warqad furan baa waxaan u dirnay yacni yani soomaalida magaaladan degan warqad furan bay ra-isul wasaaraha u direen waxay yidhahdeen waxaan kugu yeeraynaa wadahadal toos ah iyo shaqada aan ka qabanay yacni magaalada iyo inta aan guryahan soomaali oon garaacnay bulshadaena saan u wacyigelinay waad arki kartaa marka uma baahnin annaga insi gooni a noola taargadgareeyo yacni maayarka magaalada sidoo kale waa soomaalida way la kulantay arrinkaana way u sheegtay waxaana si wanaaga ku-xigeenkiisii maayarka magaalada ayaa arrintii ka garaaday oo yidhi arrinkan arrin fiican ma ahayn cudurkaana yacni ma lahan yani muxuu aha midab gooniha iyo qabiil gooniha ma lahan laakiin nasiib garo yani afhayeen ra-iisul wasaaraha u hadlay hadalkaasi ninkaa kasoo yeeray buu ayuu iska fogeeyey oo wuxuu yidhi haddii cudurka dad gooniha lagu arkay in la sheego wax ceeba ma lahan marka waxaana moodaa iyaga naftooda inay isku haayaan yani dadka dadka ajnabiga ah in wadanka lagu wada noolaado oo wadanka uu noqdo wadan yani dadka ku nool ay yihiin dad aasaaskooda uu yahay muwaadinnimo dad u doodayo iyo dad u doodaya wadanka dadkii loogu yimid oo rayska ahaa inay yihiin dadka muxuu ah wadanka iskale dood noocaasaad moodaa inay ka dhex socoto naftooda marka la eego denmark waa wadan ilaa shan milyan oo qof ay ku nool yihiin sidaad sheegtay waa wadan weli la dhigi karo cunsuriyadda ayaa ku badan dadka soomaaliduna runtii waxaa laga yaabaa in arrimahaas ay dhibsadaan laakiin haddii laga hadlayo xanuunkan iyo dhibaatada uu dunida ku hayo miyaanay wanaagsanayn in soomaalida laftirkeeda la wacyigeliyo oo meelaha isugu imanayaan iyo haddii ay isku soo xoomayaanba laga taxadaro si cudurka aan ugu faafin dhexdooda arrintaasi waa biyo kaba dhibcaan waxaan nahay bulsho yar oo ku dhex nool ummad aan soo galootiga ama aqoonin intooda badan ama aan in badan oo ka mida jeclayn marka inaan anagu marka urursanaano oo iswacyi gelino oo muxuu ahaa aan kala fogaano oo talooyinka caafimaadka maaskiga in la xirto toban qof dad ka badan inaynan meel isugu imaanin xafladaha iyo kulamada guud in la yareeyo bulshada soomaaliyeed ururadeeda iyo dadkeeda yani aqoon-yahanka inay isku xirmaan ururo waaweyn oo yani xuquuqdeena u dooda inaan yeelano dadka soomaalida dhexdooda inay dibeediye iyo wadahadal dhexdooda yeeshaan oo wadankan siday ugu noolaan lahaayeen iyagoo minority ah oo xuquuqdooda ay u ilaashan lahaayeen ay ka tashadaan arrintaasi arrin biyo kama dhibcaan ah oo lagama maarmaan wey maxaa yeelay haddii aanan saas loo noolaanin haddii wadanka dad badan oo minority aan nagula noola xuquuqdoodana la ilaashado xuquuqdana sideedaba baryo laguma helo xuquuqda waa xuquuq in loo dagaalamo u baahan haddaan la urursaneen oo dadku aynan ka muuqanin bulshada meelaha yani halbowlaha u ah sida hay-adaha caafimaadka yani muxuu ahaa saxaafadda dhakhaatiirta bulshada meesha wadnaha inoodan ka muuqanin hadee yani wadanka in cunsuriyadda lala dagaalamo waa iska qaanuun laakiin qaanuunkii fulin buu u baahan yahay waayahay waayahay ugu dambeyn waxaan jeclaha inaan ku weydiiyo xanuunkan meelo fara badan oo yurubah ayaa laga cabsi qabaa inuu kusoo noqdo marka leega faransiiska waxaa la leeyahay tirada dadka uu ku dhacay ayaa soo kordhaya jarmalka marka la eego dibadbaxyo waaweyn oo dadku ay uga soo horjeedaan in mar kale xanuunka uu soo noqdo ayaa jira oo dowladdu ay ka digayso oo leedahay waa suuragal in mar kale cudurkii uu soo noqdo haddaad eegta dalka denmark cabsi ma laga qabaa in mar kale xanuunka uu dib usoo laba kaclayo
waa su-aal muhiima waad hansanta xanuunkan denmarka cabsi weyn baa la qabaa weliba xiliyadan soo socdae qabowga ah inuu xanuunka aada iyo aada usii bata cabsi oo weyn baa jirto inkastoo wadankan uu kamid yahay dadka wadamada aada u xakameeyay xanuunka haddana cabsi xoog leh ayaa jirto aniga hadda qeybta aan joogo jaamacadda qeybta aan ka shaqeeyo oo aan joogo arrimahaana research ku suubinaa iyo yani wixii daawooyina hataa cudurkan tallaal in loo helo cabsi badan baa nasoo wajahday wiiga hadda lasoo dhaafay waxaa nasoo gaartay warbixin ah in yani qof xanuunkii ka bogsooday afar bilood iyo bar ka hor mar labaad uu xanuunkii kusoo laabtay taana waxay sii abuureysaa cabsi hor leh oo xataa tallaalka sii sii fogeyn karto baaritaankiisa inkastoo dood ay ka dhex socoto hay-adaha yani cilmi baarista iyo institute iyada ay aada iyo aada uga doodayaan marka xanuunkan in tallaal loo helo ama daawo loo helo mooyaane waa xanuun muddo dheer bulshooyinka la noolaan doono cuuriyaamiye yani dhaqdhaqaaqa iyo dhaqaalaha wadamada mar mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad inuu soo laba kacleeyo cabsideedana aada bay u jirtaa yani aada baa looga baxaya waayahay aada iyo aad baa ugu mahadsan tahay waktigaaga cabdilcasiis waa mahadsan tahay roa shukran jazaak allahu khayr toddobaadkan dhegaystayaal intaas ayaan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku waraysanaya cabdilcasiis xuseen isxaaq oo ah cilmi baare ka tirsan jaamacadda southern denmark ee ku taala magaalada odens intaa mar kale aynu kulmi doonno hadduu eebbaha waddan eheedno waa ridwaan xaaji cabdiweli oo idin leh nabadgelyo
aada iyo aad ayuu dhegaystayaal u mahadsan yahay ridwaan xaaji cabdiweli oo inala socodsiinayey barnaamijkii martida mikrofoonka